kula wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington waa subaxnimo arbaca taariikhduna ay tahay shan iyo labaatanka bisha sideedaad ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com dhegaystayaal haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdiiyo barhkii subaxnimo waxaana idaacadda idinla socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda aljeeriya oo xidhiidhkii diblomaasiyadeed u jartay waddanka ay deriska yihiin ee morocco arrintan ayaa timid kadib markii kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha amniga ee dowladda aljeeriya oo uu madaxa ka yahay madaxweynaha dalkaasi cabdilmajiid tabuun si ay uga wada hadlaan waxa madaxtooyada dalkaasi ay ku tilmaamtay xaaladaha cadaawadeed ee ka sii socda dalka morocco
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana warbixin ka hadlaysa shirkii degdega ah ay yeesheen dalalka ku bahoobay ururka ji toddoba amaba ji seben iyo weliba waxyaabihii ka soo baxay xaaladda deegaanka camaara ee galmuduga oo markii ciidamada galmudug ay dib u qabsadeen al-shabaab daraasado ama cilmi baadhiisa lagu soo bandhigay magaalada muqdisho iyo weliba ololihii doorashada waddanka kanada oo durbo bilaabmay hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyadoo ay jiraan cadaadis ka imanaya gudaha iyo dibaddaba ayaa madaxweyne joe biden uu ku dheggan yahay wakhtigiisii kama dambaysta aha ee ahaa in koob iyo soddonka bishan agost lagu dhammaystiro lasoo bixitaanka ciidamada maraykanka ee jooga waddanka afghanistan aqalka cad ayaa sheegay in maamulkiisa waa biden ee ay dhammaystirayaan howlgalkan ay dadka maraykanka ah kuwa reer afghanistan iyo weliba kuwa kale u dhashay dal saddexaad oo aan labadan ahayn ay uga soo saari lahaayeen afghanistan ka hor wakhtiga kama dambaysta ah si wakhti loogu helo soo bixitaanka ciidanka iyo weliba agabka maraykanka biden ayaa isagoo aqalka cada ku sugan galabnimadii salaasadii shalay sheegay inay hadda hayaan dhabaha koob iyo soddonka bisha august islamarkaana wakhtiga u horeeyaana uu u wanaagsan yahay ee maalin kastoo socotaana ay halis ku biirinayso ciidamada halkaasi ku sugan dowladda nigeria ayaa tuhunkii ka saartay in abubakar shakaawi hogaamiyihii kooxda argagixisada ee boko xaram u dhintay wararka sheegaya dhimashada shakaawi ayaa markii ugu horreysay soo baxay saddex bilood ka hor iyadoo la tilmaamay inuu ku dhintay iska horimaada kaymaha sambisa ku dhex maray kooxda kale ee la baxday dowladda islaamka ee gobolka galbeedka afrika inkastoo ay jireen waxoogaa ka muquurashaa haddana ay mas-uuliyiinta nigeria ay sheegayaan in warkaasu yahay mid saxa wasiirka warfaafinta ee nigeria laayi maxamed ayaa waraysi u siiyey laanta xawsaha ee v o a ku sheegay in halka ay arrinkaasi ay ka taagan yihiin uu yahay sidii loo soo weriyey ee uu ahaa markii hore inuu dhintay abubakar sheekaaw subax wacaano wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay dowladda aljeeriya ayaa sheegtay in xidhiirkii diblomaasiyadeed ay u goosiyey dalka ay deriska yihiin ee morocco haddaba faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cusmaan saxnuuni
dowladda aljeeriya ayaa ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka morocco xili ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa labada dal ee jaharka ah waa sida lagu baahiyey warbaahinta dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda aljeeriya ramtaan lamaamra ayaa sheegay in xukuumadda aljerisa xiriirka diblomaasiga ay u jartay dowladda morocco kadib markii ay qiimaysay xaaladaha taagan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday xiriir u jarista dowladda morocco in macnaheeda uusan ahayn in la dhibaateeyo muwaadiniinta labada dal sagaal iyo tobanka bishan ayay ahayd markii aljeeriya ay ku dhawaaqday inay dib u qiimeyn doonto xiriirka ay la leedahay morocco kadib markii ay ku eedeysay falal xadgudub ah arrintan ayaa timid kadib markii kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha amniga ee dowladda aljeeriya oo uu madaxa ka yahay madaxweynaha dalkaasi cabdilmajiid tabuun si ay uga wada hadlaan waxa madaxtooyada dalkaasi ay ku tilmaamtay xaaladaha cadaawadeed ee kasii socda dalka morocco waa sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda aljeeriya ilaa iyo iminka dowladda morocco kama aysan hadlin warka ka soo baxay dowladda aljeeriya ee ku saabsan xiriirka diblomaasiyadda ee labada dal oo xumaaday xiriirka labada dal ayaa xumaaday toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo danjiraha dalka morocco ee qaramada midoobay uu sheegay dadka ku nool gobolka kabayla ee aljeeriya ay tahay inay xaq u yeeshaan inay go'aamiyaan xaaladooda mustaqbalka ee madax bannaanida dowladda aljeeriya ayaa taageero u fidisay jabhadda bolosaario ee doonaysa ay ka tashiga dhulka saxaraha galbeed ee lagu murunsan yahay oo ay morocco ku dartay dalkeeda sannadii kii xuduudda u dhexaysa dalalka aljeeriya iyo morocco ayaa xirnaa tan iyo sannadii kii xuseen saxnuuni v o a qaahira
kulankii degdeg aha ay yeesheen waddamada xubnaaka ururka g sn amaba g toddoba oo salaasadii ay madaxda waddamadaasi ay kaga wada xaajoonayeen qaab maqal iyo muuqaal ah ayaa ra-iisul wasaaraha waddanka britain george boris johnson uu ku baaqay in xogaga daalibaan ay sameeyaan waddo ammaan ah oo ay mari karaan dadka doonaya inay afghanistan ka soo baxaan wixii ka dambeeya koob iyo soddonka bishan august ra-iisul wasaare johnson ayaa sheegay in dowladda britain ay wadi doonto howlaha daadguraynta ilaa iyo daqiiqadaha ugu dambeeya waxaana uu intaasi raaciya in kumanaan qof oo kale ay daadgurayn karaan haddii wakhti kale la helo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london nooga soo diray wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil hadalladan uu ku baaqay ra-iisul wasaare boris johnson dad badan ayaa u arkay inaanay taalibaan dheg u dhigaynin madaxda waddamada xubnaha ka ah ururka g n maraykanku uma uu carabaabin inay ciidamadiisu kusii sugnaan doonaan kaabuul marka la gaadho dabayaaqada bishan oo ah xilligii kaabuul iyo washington ku ballameen in askariga ugu dambeeyay ee maraykanku ka baxo afghanistan waxay u muuqataa arrin cakiran britain iyo waddamada xubnaha ka ah g waxa ay ku cadaadinayaan joe biden inuu dib u dhigo kabixitaanka ciidamadiisa afghanistan iyaga oo ka digay inaanay suurtagal u noqonaynin inay ka soo saaraan dadyowga mudan inay ka baxaan afghanistan oo ay ka mid yihiin shaqaalihii la shaqayn jiray haddii aanay ciidamada maraykanka ku sugnaanin kaabuul waa maxay haddaba sababta britain iyo dalalka kale ee g aanay iyagu keligood usii wadi karin howlaha daadguraynta su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada lesta ee dalka britain
maarmaan in ay ku tiirsanaadaan maraykanka marka hadda ay noqoto in laga soo daadgureeyo dadka ku xaniban kabuul sidaa daraadeed dowladda ingiriiska waxay sheegtay haddii uu kow iyo soddonka agost ka baxo maraykanka uu dhammaystiro dadka uu isagu guranayo inay ayagana ku joojin doonaan halkaa wixii markaa halkaa ku ba-ahayo aynan mataqaana xil iska sii saareynin sababtoo ah waxay hadda ugu tiirsan yihiin maraykanka marka la yirahdo ciidamo ahaan lix kun oo ciidan baa maraykanka erboorka ku sugan oo difaacaya hadday noqoto xagga wararka iyo xogaha ku saabsan dhaqdhaqaaqyada taalibaan ee indhaindhaynayo maraykanka ayay ku tiirsan yihiin hadday noqoto diyaaradaha lagu daadguraynayo dadka waa maraykan baa iskale arrimahaasoo dhan aawod bayna oga maarmin g in ay ku tiirsanaadaan maraykanka sidaa daraadeed way adag tahay in haddii maraykanka uu joojiyo ay iyagana sii wadaan ra-iisul wasaare johnson oo kulankan guddoominayay ayaa sheegay in dalalka britain maraykanka canada faransiiska jarmalka talyaaniga iyo jabaan kula heshiiyeen xoogaga taalibaan nidaam ay kula shaqayn doonaan waxaanu intaasi raaciyay in shuruudda koowaad tahay inay ku adkaysteen in la helo waddo ammaan ah oo howlaha daadgurayntu ka sii socoto wixii ka dambeeya dabayaaqada bisha boris ayaa sheegay in wadamada xubnaha ka ah ururka g ay ku gacan sarreeyaan dhaqaalaha diblomaasiyadda iyo siyaasadda siyaasadda caalamigaba ayna awood u leeyihiin inay joojiyaan dhaqaalo badan oo afghanistaan u baahan tahay horena loo qorsheeyey dowladda britain ayaa ilaaya iminka sagaal kun oo qof ka soo qaaday magaalada kaabul iyada oo toddobiiyo konton duulimaad la sameeyey waxa kale oo ay dowladdu sheegtay in kumanaan kale oo qof lasoo qaadi karo inkasta oo xaaladda madaarka ee ammaanku ay kasii darayso askar ingiriisa oo ka badan kun ayaa ku sugan kaabul iyagooo ka shaqaynaya fududaynta howlaha daadguraynta iminka waxaa ammaanka madaarka gacanta ku haya ciidamada maraykanka oo ay tiradoodu tahay shan kun iyo siddeed boqol oo askari shalay ayuu afhayeenka xogaga taalibaan sabiixullah mujaahid warbaahinta u sheegay in wakhti ku filan ay haystaan inay caalamku dadkooda saartaan horena waxa ay uga digeen in xaaladi abuurmi karto haddii howlahaasi dhammaan waayaan koob iyo soddonka bishan agost cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
haatanna aynu kacno dhinacayo gaalkacyo ciidamada maamul goboleedka galmudug ayaa dib u qabsaday ee magaalada camaara kadib muddo gaaban oo ururka al-shabaab uu xoog kula wareegay faahfaahinta warkan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray waryahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq xaaladda deegaanka camaare ee gobolka mudug ayaa degan kadib weerarkii maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda ay halkaa ku lahaayeen waxaana deegaanka camaare dib ula wareegay ciidamada isgarabsanaya ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugnaa camaare ayaa sida ay wararku sheegayaan gelinkii dambe ee shalay dib ugu laabtay deegaanka camaara mana jirin wax dagaal ah oo ka dhacay ee deegaanka kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab ee deegaanka la wareegtay muddo kooban wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi ayaa qoraal kooban uu ku baahiyey barta wasaaradda amniga galmudug ay ku leedahay facebooka ku sheegay in ciidamada wadajiro ay dib ugu laabteen camaara islamarkaana maleeshiyadii al-shabaab ay isaga baxeen waxaana sidoo kale qoraalka wasaaradda amniga galmudug lagu sheegay in saaxiibada ciidamada soomaaliya taageero ay duqeymo ku ekeeyeen maleeshiyadii weerartay camaara islamarkaana laga dilay ku dhowaada lixdan ka tirsan maleeshiyadii al-shabaab hase ahaatee ma jirto caddaymo muujinaya in khasaaraha gaaray al-shabaab uu intaa gaarsiisan yahay qoraal lagu baahiyey warbaahinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay jiritaanka duqeymo kuwa oo lagu barataarayo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa galmudug ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab ee muddada ka socda qeybo ka mid a koonfurta gobolka mudug weerarkii ku bilowday qaraxa ee lagu qaaday fariisin ciidamada wadajiro ay ku lahaayeen camaare ayaa sida la helayo waxaa ku dhintay ku dhowaad toban ka tirsan ciidamada la weeraray waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro intaa ka badan ha yeeshee ilo xog ogaal ah ayaa v o a u xaqiijinaya in gaadiid dagaal ay maleeshiyada al-shabaab ku furteen dagaalka inkastoo wasaaradaha amniga iyo warfaafinta galmudug ay meesha ka saareen jiritaanka wararka sheegaya in gaadiid dagaal oo ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ay lahaayeen ay furteen maleeshiyada al-shabaab inkastoo aan lasoo warin dagaal mar kale ka dhacay camaara haddana waxaa wararka laga helaya dadka deegaanka ay sheegayaan in xalay fiidkii maleeshiyada al-shabaab ay tiro hoobiyaala ku weerareen camaara kuwa oo sida la tilmaamaya aan geysan wax khasaare ah bilowgii bishan ayay ahayd markii ciidamo ka kala tirsan galmudug iyo dowladda soomaaliya ay la wareegeen camaara oo muddo sanado ah ay maamulayeen maleeshiyada al-shabaab deegaanka camaare ayaa degan waxaana wararku ay tilmaamayaan in dagaalkii shalay ka dhacay halka uu saameyn ku yeeshay dadka deegaanka tiradada ayaa ka barakacay sida ay wararku tilmaamayaan waxaana la arkayay dad fara badan oo ka barakacaya magaalada kuwa oo ka cabsi qaba in mar kale dagaal uu halkaa ka dhaca kadib markii ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa galmudug ay aada ugu qulquleen deegaanka camaara cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
xisbiga haya talada dalka kanada ee liberaalka ayaa sheegay in haddii la doorto afarta sano ee soo socda ay taageero dhaqaale iyo weliba mid deen ahba ay u fidin doonaan dadka marka ugu horreysa guryaha iibsanaya si ay uga maarmaan lacagaha badan ee kaga baxa kirada guryaha magaalooyinka ay soomaalidu ku badan yihiin ay ka mid tahay toronto ayaa lagu tiriyaa kuwa ugu qaalisan kirada guryaha marka la barbardhigo magaalooyinka kale ee waddankaasi kanada warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto nooga soo diray waryahayaga xuseen nuur xaaji
arrinta guryaha ayaa ka mid a qodobada ugu waaweyn ee hogaamiyaasha dalkan ay ku galayaan ololaha doorashada ra-iisul wasaare truudo ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyey oo dhici doonta bisha dambe sebtembar hogaamiyaha xisbiga liberaalka justin truudo ahna ra-iisul wasaaraha doonaya in afarta sane ee soo socota oo sii jooga xafiiska ayaa arinta guryaha ka jeediyey xilli uu ololaha doorashada ka waday magaalada hamilton ee gobolkan ontario mashruucan oo loogu magacdaray kirayso oo lahow ayaa ah mid dadka degan guryaha kirada ah ka caawinaya inay yeeshaan guryo ay iyagu milkiyadiisu leeyihiin sida uu justin truudo sheegay ilaa hal bilyan oo dollar oo deyn ah ayaa la siin doonaa dadka ka yar da-dooda afartanka sano ee danaynaya in markii ugu horreysay ay guri yeeshaan waxaa usii dheer ilaa afartan kun oo dollar oo qofka uu ku helayo qaab canshuur dhaafa soomaalida ayaa ka mid a dadka ka faa'iidaysan kara qorshahan maadaama ay inta badan degan yihiin guryo kira ah waatan ayaan cumar oo ka shaqaysa arrimaha bulshada sida runta ah lacagtan aad ku bixinaysid gurigan adigaa lahaa doontid iyo lacagtan lagu siinayo oo lagaa rabin afartankan kun wallaahi waa arrin oo aad dadka u caawinayso communitigana u caawinayso bikaas guryihii ah daqaalay noqdeen dadka dhallinyarada anah ooan xaaska ahayna aad ayay u dhiban yihiin bikaas qofka markuu faamily yahay guriga ijaarka uu ka bixi karaa laakiin markuu qofka single yahay lacagta soo gashanaya lacag yartaa ama lacagta u shaqeeya lacag yartaa gurigana uu maraayo kun iyo toddoba boqol kun iyo lix boqol kun iyo laba boqol halkii qol marka tan waa faa'iido aad iyo aad ummadda wax u tarayso waxna u qabanayso haddii marka aad laba qol degan tama saddex qolnta lacagta aad bixisid laba kun ahaato laba kun shan boqol ahaato kun iyo sideed boqol ahaato xerabta ahaato rento oo marka waxaa guriga ijaara ugu jirta laakiin lacagta ijaarka aad bixinaysid ijaar ahaan uma bixinaysid waxaad u bixinaysaa inaa adiga gurigaas lahaan doontid truudo ayaa xusay in mashruucan uu noqonayo waddo dadka kanadiyanka ah ay guryo ku yeelan karaan shan sano iyo wax ka yar balse kama bixin faahfaahin la xiriira in lacagaha deynta ay noqon doonaan kuwa ka maran dulsaar ayaan cumar ayaa xustay in haddii deynta ay ku jirto lacago dulsaara ay ku adkaan doonto in soomaalidu ay ka faa'iidaystaan su-aasha ka imaanaysa waxaa waaya annaka dad muslimaan nahay dad kaloo muslimiinana way jiraan haddii lacagtii ay tahay rento oo ijaarkaa gurigaaga ijaarkaa ugu jir lacagtaa bixinaysadna gurigaas adaa lahaan doontid muddo uu shan sanana uu siiyey marka qof walba waxay ku xiran tahay lacagta inkameka soo gasho iyo shantaa sano inta oo ay bixinayso haddii lacagta ijaarka ay tahay marka waa faa-iido fiican laakiin haddii ay meesha ay soo gasho in ay ribo soo gasho diintana taas ma ogola marka waxaa waaya haddii aysan ribo meeshaas ay soo gelaynin waa arrin aad iyo aad u muhiim ah ummaddana kaalmeynayso hogaamiyaha xisbiga n d b jagmiid siin ee hogaanka dalka kula tartamaya justin truudo iyo murashaxiinta kale ayaa tilmaamay in ra-iisul wasaaruhu uu u xagliyey tujaarta dadka ku qaaliyeeya guryaha wuxuu intaasi ku daray in truudo haddii uu rabo inuu wax ka qabto arrimaha guryaha uu wax ka qaban lahaa lixda sano ee uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa dalka xisbiga hogaaminaya jagmiid siin ayaa qodobada ay guriyeynta wax uga qabanayaan ku sheegay haddii la doorto in ay dhisi doonaan ilaa shan boqol oo kun oo guri oo dadka shaqeeya ee dhaqaalahoodu hooseeyo ay ku degi doonaan qiimo jaban hogaamiyaha xisbiga conservative-ka ah erin otula ayaa dhankiisa tilmaamay in hal milyan oo guri ay ka dhisi doonaan dalka saddexda sane ee soo socota haddii ay ku guulaystaan doorashada qodobada ay hogaamiyaasha xisbiyadu ka dhawaajiyeen waxaa ka mid ah mamnuucista ajaaniibta ee ku aadan inay iibsadaan ama maalgashadaan guryo cusub labada sane ee soo socota farxaan cali jimcaale oo bartay cilmiga xisaabaadka iyo dhaqaalaha ayaan weydiiyey sababta hogaamiyaashu ay muhiimad u siinayaan arrinkan waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaan dadka ka yimid hong kong iyo china inay magaalooyinka canada qaarkood sida magaalada vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan guryihiioo faaruqan ay ka tagaan mana kireeyaan arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaade hortaa in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeyn waa midda labaadee in guryo iska yaalla oo faaruq ah oo cidlo ah aan la xayirin guryaha inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin waxyaabaha kale ee hogaamiyaashu ay diiradda saarayaan xilligan lagu guda jiro ololaha doorashada ayaa ah daryeelka caruurta kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurka dhallinyarada xuseen nuur xaaji v o a toronto
maalintii labaad ayaa saaka lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu soo bandhigo cilmi baadhisyo laga sameeyey soomaaliya kuwaasoo lagu eegaya dhinacyada dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo weliba sharciga cilmi baadhisan ayaa waxaa soo bandhigaya aqoon-yahano soomaaliyeed oo kaashanaya jaamacad ku taalla magaalada muqdisho waxyaabaha sida aadka ah loogaga hadlaya ayaa waxaa ka mid ah saamaynta xanuunka covid sagaal iyo toban oo ku yeeshay dhaqaalaha iyo weliba guud ahaanba nolosha dadka iyadoo sidoo kalena ay aqoon-yahan ku bixinayaan talooyin ku aadan sida xalka ay u arkaan wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis berrow ayaa warbixinta noo soo diray
shan iyo tobankan cilmi baaris oo ka warramaya dhammaantood arrimo la xiriira nolosha bulshada soomaaliyeed ayaa muddo laba maalin ah lagu soo bandhigayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya aqoon-yahan isugu jira sharci yaqaano dhakhaatiir iyo cilmibaariyaal kale ayaa soo bandhigaya daraasada ay sameeyeen waxaana arrintan ka gacan siinaya sanadkii labaad jaamacadda himilo ee magaalada muqdisho garyaqaan cali sheekh aadan yuusuf cali soomaali oo ka mid ah aqoon-yahanka ilaa iyo hadda soo bandhigay daraasadahooda ayaa v o eda uga waramay waxyaabaha ay ku saabsanayd cilmibaaristii uu la wadaagay aqoon-yahankii isugu yimid goobta lagu soo bandhigaya daraasadahan ee muqdisho waxay ahayd daraasad hab naqdineed oo lagu naqdinayo laguna falanqeynaya xeerarka soomaaliya iyo siday uga jawaabi karaan musiibooyinka soo baxo maadaama oo sharciga uu yahay waxa ay dowladuhu u haystaan inay ku kontaroolaan bulshooyinka kula xaliyaan muranada ka dhex dhasha bulshooyinka dhexdooda islamarkaasna lagu bedelo bulshooyinka oo yahay aaladda loo isticmaalo waxaanu darseyna sida uu oola jaan qaadi karo musiibooyinka soo kordhay dunida oo ay ka mid tahay covid nineteen xanuunkan oo adduunka saameeyey xanuunkaas oo daraasooyin badan ay ku socdaan oo meelo badan laga darsaayo hadduy tahay dhanka dhaqaalaha ay saameynta ku yeeshay waxbarashada iyo caafimaadka intaba sanadihii ugu dambeeya soomaaliya waxay jaamacadaha muqdisho iyo aqoon-yahanka soomaaliyeedba ay soo bandhigayeen cilmibaarisyo la xiriira nolosha soomaaliya iyo xaaladaha cusub ee soo kordha sida covid sagaal iyo toban iyo sida uu u saameeyey dhaqaalaha dalka iyo hay-adaha waxbarashada waxay sidoo kale cilmibaarayaasha soomaaliyeed daraasada ka sameynayeen siyaasadda soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka dalka cabdikariin aadan fagaase oo ah guddoomiyaha jaamacadda himilo oo hirgelinaysa madashan daraasadahan lagu soo bandhigaya ayaa ka waramaya muhiimadda cilmibaaristu ay u leedahay dalka soo baxaya colaado sokeeye sida soomaaliya cilmi baarista waa in lasoo bandhigo cilmi baarista ay sameeyeen cilmibaarayaasha soomaaliyeed ee dabcan ku aadan ama qeyb weyn ka ah ogaanshaha iyo soo bandhigidda mashaakilaadka kala duwan ee bulshada soomaaliyed dhinacyada kala duwan ka haysto dabcan cilmibaarista waxaa la wada ogson yahay inay tahay farsamo ama tuul loo adeegsado in lagu qeexo mashaakilaad ka jiro kadibna lagu soo bandhigo habka ugu haboon ee mashaakilaadkaas looga gudbi karo maadaama ay cilmibaarista muhiimada noocaas ay leedahay jaamacadana waxbarashadii sare ay bixinayso waxbarasho sare haddii la bixinayo cilmibaarisna dabcan meesha aysan ka marnayn oo ay ku lamaalantahay waxbarashadii sare cilmibaarista ayay aragtida jaamacadda aaminsan tahay waxay tahay in cilmi baarista horumarinteeda iyo qabashadeeda iyo iyo xaqiijinteedaba dabcan jaamacadda inay ka qayb qaadato daraasadaha qaar ayaa lagu tilmaamay in xanuunka covid sagaal iyo toban uusan keliya saameyn ku yeelan isu socodka dadka dhaqaalaha iyo waxbarashada dalka waxaa sidoo kale uu saameyn ku yeeshay heshiisyo dhinaca sharciga ah oo qaar ka mida bulshadu ay wada galeen waxaana aqoonyahanku ay tilmaameen in lagama maarmaan ay tahay in shacabka iyo dowladuba ay fahmaan in qawaaniintun ay noqdaan kuwa la jaan qaadi kara xaaladahan oo kale sida uu mar kale sharaxayo garyaqaan cali soomaali
waxaan kaloo darisnay heshiisyada ka dhasho intii ka horreysay covid nineteen saameynta ku yeeshay hadday ahaadaan heshiisyo shaqo iyo heshiisyo ganacsi iyo wax kasta oo la xiriiro heshiis badeeco iyo waxyaalihii lasoo dejinayey iyo dhaqaalihii siduu u saameeyey iyo aragtida qaanuuneed ee dabeecad ahaan uu qaadan karo covid nineteen iyo xeerarka soomaaliga ee xeerka madaniga iyo siday u arkaan xaaladahaas ku dabaqmaayo hadduu yahay force majora iyo haddii emergency situation loo qaadanayo intaba runtii waxaa intii daraasada socotay natiijooyinka soo baxay inay tahay in uu loo baahan yahay in xanuunadan soo kordhayo musiibooyinka ah oo marba markay ka dambeyso dunida mid ka daran ay imaaneyso sida hadda ebola oo kale waxaa kasii darnaa oo ka khatar badnaa covid nineteen mustaqbalkana ay dhici karto inay xanuuno kale imaadaan in xeerarka ay noqdaan kuwo u diyaarsan ama lasii odarasi karo xaaladaha noocaas oo kale ah caadiyanba goobaha waxbarashada sare ee dunida iyo aqoon-yahan kuba waxa ay sameeyaan daraasado ujeedkoodu ay tahay in lagu biritaaro geedi socodka nolosha dadka iyo in la ogaado mashaakil u baahan in la xallilo soomaaliyana daraasadaha la sameynayo waxay aqoon-yahankan u arkaan inay qayb ka tahay dadaalka loogu jiro in dalka uu dib u soo kabto cabdicasiis barrow v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay waryahayaga cabdicasiis barrow gabagabada idaacaddeen maraynaa ee sida haatan baaca miisiga dhegihina ku soo dhacaya tilmaamayo waxaynu ku wada nasan doonnaa codka fanaanka axmed cali cigaan
baduinay madowdaay biyo tahay ma moogtahay bodhariiba caashaaqu batalaale inuu dhiigu lasoo booqdo moogtahay nainan riyada baas bartamaha habeenkee nainan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtaay beerka saaro moogtaay beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka
yaa salaam yaa salaam adaan awgaa adaan awgaa beerka saaree heestaasi batallaale iyo weliba codka fanaanka axmed cali cigaal ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc ciidla tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
inan sida banjoog cawood baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay